galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabnimo salaasaa bisha abril waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idinla socotiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida waraysi aynu la yeelannay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka kadib go'aankii shalay aqalka hoose uu muddada ugu kordhiyey dowladda qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuu kow ka yahay inay iskood isaga gaaraan go'aamo ayna aqalkan u soo gudbin waxa ma aha tanoo keliya dhowr sharci ooy ansixiyeen iyagu keligood oo madaxweynuhuna saxeexay baa jira waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka galka baadhista oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ciidamada qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya xuseen barre aadan
malaayiin muslimiin ah ayaa maanta oo sanaaso ah ay u bilatay bisha barakaysan ee ramadaan bilashada bisha ramadaan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay dunidu la tacaalayso cudurka covid n oo si weyn dunida u saameeyey isaga oo gallaaftay nolosha malaayiin dad ah kasokow dhimashada dadka waxa uu covid saameyn ku yeelanayaa cibaadada iyo kulamada diiniga ah ee muslimiinta iyadoo oo dalal badan ay xayiraado kusoo rogeen arrintaasi oo keentay in masaajid badan la xidho islamarkaana la mamnuuco isku imaatinka iyo booqashada dadka qaraabada ah boqortooyada sacuudiga ayaa bishan abril ku dhawaaqday in gudashada cimrada iyo booqashada masjidka nebiga maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee madiine loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay tallaalka covid n iyo kuwa uu hore ugu soo dhacay oo keliya xogayaha gaashaandhigga mareykanka lord austin ayaa amar ku bixiyey in dib u eegis lagu sameeyo baaritaanka weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidanka milatariga manda bay ee gobolka laamu ee dalka kenya halkaasoo lagu dilay saddex qof oo maraykan ah qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee puntagorka ayaa lagu shaaciyey go-aanka xogayaha gaashaandhigga hase yeeshee xogeyntiisa warfaafinta john kerby ma aanu caddayn waxyaabaha uu austin u arko in ay ka maqan yihiin nuxurka baaritaankii hordhaca ahaa baaritaankan waxaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo generaal paul funki oo ah taliyaha guud ee tobabarka ciidanka mareykanka kasokow dhimashada saddexda sarkaal waxaa sidoo kale weerarkan lagu dhaawacay saddex kale iyadoo lagu burburiyey lix diyaaradood saldhigan oo ku yaala dhul xebeedka loo dalxiiska tagay ee kenya ayaa waxaa soo weeraray soddon ama afartan ka mida maleeshiyada gacansaarka leh al-qaacida ee al-shabaab shantii bishii januari sanadka labada kun iyo labaatanka wuxuuna ahaa weerarkii ugu horreeyey ee ay al-shabaab ku beegsato ciidanka mareykanka ee ku sugan wadanka kenya duqeymaha sii kordhaya ee mareykanka uu ka geysto gudaha soomaaliya ayaa al-shabaab lagu bartilmaameedsadaa madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa sanadkii hore amar ku bixiyey in soomaaliya laga soo saaro ku dhowaad toddoba boqol oo ciidamada mareykanka ah iyadoo inta badan ciidankaasna laga saaray bartamihii bishii januari ee sanadkan waxaana sida laga soo xigtay saraakiisha hadda soomaaliya jooga wax ka yar boqol askari oo mareykan ah ugu yaraan labiyo afartan qof ayaa geeriyooday markii doon ay maamulaan tahriibayaal oo siday lixdan muhaajiriin ah oo ka soo cararay dagaalada dalka yemen ay gadoontay iyadoo kusii jeeda xeebaha jabuuti saacadihii hore ee isniintii
mahadsanid xuseen barre aadan oo warkii dunida inala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a washington aynu ku bilownay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hor yimi go-aankii shalayto aqalka hoose uu muddada ugu kordhiyey laamaha dowladda soomaaliya guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in heshiiskii sebtembar toddobiyo tobankeedii ay si wada jira labada aqal u ansixiyeen islamarkaana aanu aqal keligihii jebin karin wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramay guddoomiyuhu oo ku sugan magaalada muqdisho waa laba aqal marar fara badan waxaad maqlaysiin waxay sheegtaan baarlamaan horta baarlamaan ma aha iyagu waa aqal waxaana la yidhaahaa golaha shacabka baarlamaanka soomaaliduna wuxuu ka kooban yahay labada aqal sida uu xeerinayo sheegayo qodobka konton iyo shanaad ee dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya horta kolkaasi ereygana ay isticmaalaan ay baarlamaan sheegtaan horta ma aha ma jirto waa midda labaade qaraarkan ay maanta gaadheen qaraar kasta oo dalka soomaaliya laga gaarayo waa inay labada aqal soo saaraan sharciyad uu yeelanayaa ma jirto mid keligii haddii uu soo saaro qaraar taas kolkaa horta intaas weeye waxaan u aragnaa inay tahay gaf sharci ooy sameeyeen si bareere u sameeyeen
waxay ku doodeen oo xildhibaano hadlan ay sheegeen in heshiiskii labada gol ay meel mariyeen ee doorashadaadban lagu aaday in hogaamiyaashii loo dhiibay ay fulin waayeen toddoba bilood dib u dhac yimid sidaasna ay go-aan ku gaareen marka adigu ma ogad in go-aanka la gaarayo mase laguu sheegay maya mana la ii sheegin mana ogi qaraar sharci baarlamaanku hore u gaadhay oo heshiiskii ay gaadheen siyaasiyiinta ku shiraayey ama ha noqoto dhuusamareeb ama muqdisho aakhirkii lagu go-aamiyey ee baarlamaanka labadiisa aqalansixiyeen ma cid baabi'in kartaa ma jirto waa sharci aqal labada aqal ee baarlamaanku ansixiyey aqal kolkaasi sharcigaa ma laali karo mana baabi'in karo markii go-aanku ay gaareen kadib sida caadiga ahaydba in loo soo diro aqalka sare oo lagu soo nifaaqo warqad bay ahayd kula soo xiriir guddoomiyuhu mase jirtaa in ay ku soo gaartay go-aanka maanta la gaaray maya may soo gaarin mana u soo gudbinayaan sababtoo ah kanoo keliya ma aha qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuu kow ka yahay inay iskood isaga gaaraan go-aamo ayna aqalkan u soo gudbin waxa ma aha tanoo keliya dhowr sharci ooy ansixiyeen iyagu keligood oo madaxweynuhuna saxeexay baa jira oon ka hadalnay aan u sheegnay inaanu sharcin waxaa ka mid ah golaha adeega garsoorka waxaa ka mid ah guddi loo bixiya guddiga la dagaalanka musuq maasuqa waa iyaga keliya ayaa ansixiyey sharciyad ay leedahayna ma jirto kanna waa lamid hadda kuwaasunbuu lamid yahay
xagee laga aadaya meeshan maxaa idiin qorshaysan aqalka saraad guddoomiye ka tahay baarlamaanka somalia laba xukumaysaa sheegtay maxaad ka sameyneysaan go-aankan la gaaray madaxtooyadana soo dhaweysay horta baarlamaanka iyo madaxweynahaba muddo xiloodkoodu afar sane ah baarlamaanka waxaa ka dhammaaday toddobiyo labaatankii disembar ayay afartii sano ku ekayd madaxweynahana waxay ku ekayd sideedii sebtembar aynin february labaduba baarlamaanku joogitaankiisu wuxuu ahaa yacni vacuum hayded inayna dhicin qaraarki go-aankii la gaaray na wuxuu sheegayaa intaa laakiin fulin arrimo muhiima xasaasiana go-aanka gaaris ma laha laakiin meesha inay sii joogaanuun ouna meeshii faaruq haydeed soo bixin keliyay ahayd wax kale oo jiraa ma jiro
guddoonka golaha shacabka waxay sheegeen akhriyeen in hay-adaha haddii ay shaqeyn waayeen ilaacadii loo dhiibay heshiiskii fuli waayey dadka soomaalida doorasho danaynayaan guddona xaggee laga aadaa meeshan waxaad ogtahay in muddo la heshiis weysnaa marka halku muxuu ku jira haddii haddaan ku weydiiyo weli arrintaasi go-aan ka soo baxay oo lagu heshiin waayey oo soo baxay oo jiraa ma jiro weli waxa weeye halkan maxaa la yidhaahdaa xalane heedii garoonkii afisyoone ayay taallaa gogashii weli kuma ay kala tegin oo ma ay odhanin waa la heshiin waayey warkaasi ma soo bixin kow weli waa la sugayaa wayse sugayaan in lagaisu soo noqdo kaasun baanu annagu ognahay laakiin wax la heshiin waayey oo lagu kala tegey oo ilaa hadda soo baxay oon ognahay ma jiro marka laga yimaado inaad ka xun tihiin maxaa tillaabaaho idin qorshaysa
annaga de waataan kuu sheegay maogtahay waxa weeye annagu waxaan rabnaa sharciga in la ilaaliyo sharciga in la ilaaliyo oon loo gafin dalkanina wuxuu u baahan yahay maanta heshiis siyaasadeed in la gaaro ayuu u baahan yahay le- baarlamaanka wakhtigiisi wuu dhammaaday kow meeshase wuu sii joogayaa laakiin qaraaro masiiri ah ma gaadhi karo kolkaa de waxaan leenahay annagu waa in heshiis la gaaraa oo siyaasiyiinta madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa sii hayayaasha federaalka gaar ahaan xukuumaddu kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi oo u waramayey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dhinaca kalena waxaa go'aanka baarlamaanka cambaareeyey mid ka mid ah hogaamiyayaasha bulshada rayidka ah wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysigan la yeeshay cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ugu horreynna waxa uu weydiiyey sida uu u arko tallaabadan ay qaadeen baarlamaanku arrintan maanta dhacday waxa weeyaan waxaa lagu sifayn karaa yacni afgembi dad oo muddo xukunka ciil u qabay ay samaynayaan oo kale ayaad u samaynaysaa saas waxaan u leeyahay waddanku wuxuu ku jiraa xaalad bini aadannimo oo khatar ah oo hay-adaha adduunyada iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ay u qaylinayaan oo ay ay leeyihiin dadka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay raashin wuxuu u baahan yahay biyo wuxuu u baahan yahay iska daa caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo xaalad bini aadannimo ayaa hadda lagu jiraa ilaahay roob hana siiyo arrintani waxay ka dhigan tahay khamaar siyaasadeed kii ugu waalaa ayay ayay ka dhigan tahay waana dhinacyo badanna waa laga duri karaa aan u malaynaya anugu sharci yaqaan maahay waxa weeyaan waxaa jiray go-aan labada aqal oo wada joogaa ay gaareen oo ah ay ku ogolaadeen in waddanku uu aado doorasho dadban
maxay kula tahay in go-aankan soo dedejiyeen golhu gaaro waa waxaa weeyaan baan u malaynayaa fulaynimo siyaasadeed waaye wax kaloon aniga ku fasiri karo ma laha gogol baa fidsanayd madaxweynuhu uu dhigay oo muxuu ahay la isugu tegey oo maalin dhoweyd haddana xoogaa yar tashiish uu galay waxaa laga shaqaynayey intayda ugu maqaalaha in gogasha lagu noqdo hadda marka arrintaani arrin loo fadhiyaba maba ahaynbaba dheeraysasho waadna aragtay adduunyada oo dhan waxay ka digeen saddex arrimood in la dheeraysto in doorasho dhinac yaacayda la sameeyo in qolo keligeed ay doorasho samayso marka taasi waxay gogoldhig u ahayd in madaxda soomaaliyeed ay wada hadlaan mucaaradka iyo maxaafidku inay wada hadlaan laga wada shaqeeyo wax waddankan soomaaliyeed qalalaasahaas aadaminimo kan siyaasadeed kan amni laga saaro waddanka waxaasoo dhama gogoldhigu u ahaayeen sababtaas ayaan u leeyahay waxa maanta dhacay wax la filayey ma aha waa dad baqaya oo kaleeto camal waxay sameeyeen ayay u eg tahay
go-aankan wuu gaaro golihii shacabka aqalkii sare dabcan qaybka ma ahan maxaa idinla gudboon dadka dareen noocay baa qabtiin dadku cabsi bay qabaan laakiin anugu waxaan dhihi lahaa dadku cabsi bay qabaan wixii waddankan ka dhacay bay og yihiin ilaahay naguma celiyo arrintaanina waxay muujinaydaa maanta dowladda dhexdeeda yacni ciidankii amnigu siyaasaddii ayaa laysku hayay hadda hayntii siyaasadda ayaa waxay u gudubtay sida muuqata ciidamada dhexdeeda ayay u gudubtay marka taasi waxay muujinaydaa khatar hor leh oo siyaasadda laysku hayay laakiin amniga layskuma haynin taliyihii gobolka banaadir oo muxuu ahay dadka ugu hubka badan ama ugu ciidanka badan ama ugu yacni xayndaabka weyn ahaa in maanta uu yimaado baarlamankii hor istaago waxay muujinaydaa waxa baarlamaanku u fadhiisanayo welwelka laga qabaa inta uu la egyahay ayay muujinaydaa marka waa way sii ballaaratay khilaafkiibaa la sii ballaartay meel cusub ayuuna gaaray marka saraakiisha ciidamada waxaa la gudboon inay qaataan go-aan ah in aysan siyaasadda soo gelin oo annaga shacabku iyo bulshada rayidka ahi waxaan ugu baaqaynaa waxa weeyaan inay siyaasadda bannaanka ka joogaan amniga waddanka inay xoogga saaraan inay xoogga saaraan midnimada wadanka inay xoogga saaraan waxyaabaha hadda go-aankan degdega ahi uu halista geliyey ayaa iyaga laga rabaa inay gaaraan marka xil weyn ayaa fuulaya saraakiisha ciidamada hogaamisa maanta wixii laga bilaabo qof walba oo soomaaliyeedna xilkaasi uu saaran yahay waayo waa inaan ka shaqaynaa waddankaani inuu mid ahaado inuu hore u socdo in siyaasiyiintu ay had iyo jeer wada hadlaan qoriga hoos loo dhigo muxuu ahaa caqliguna uu shaqeeyo xaggee laga aadaya meeshan meeshan waxaa laga aadaya horta meesha ilaahay noogu talagalay ayaa laga aadayaa meeshan waa in laga aadaa in teendhadii lagu noqdo kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah uuna warramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in aynu la xiriirnay dhinaca dowladda soomaaliya si ay uga jawaabaan marka ugu horraysa ee ay waraysi oggolaadaanna waan idiinsoo gudbin doonnaa haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii galka baadhista waxaa inoo hayaa haaruun macruuf
kadib weerarkii saddexdii bishan ay al-shabaab ku qaadeen saldhigyada milatariga ee awdheegle iyo beriire waxaa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dowladda soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka al-shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda weerarka shabeellada hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ay ciidanku gaadhsiiyeen al-shabaab iyo mid iyaga la gaadhsiiyeyba saraakiisha ciidamadu waxay qirteen afar iyo toban askari inay ka dhinteen hase yeeshee warar dhinaca amniga ah oo galka baaristu uu helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eedda ah in ciidamo badan oo ay hayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho iyo gobolka gedo ayna ku mashquulsan yihiin muradno ka dhashay siyaasadda u dhaxaysa dowladda federaalka maamulada iyo mucaaradka siyaasiyiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah cabdirasaaq cumar maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya horena u soo noqday wasiirka amniga mar walba oo uu jiro isqabqabsi siyaasadeed waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguba ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yani ajandaha inay wax badan ka qaldan yihiin guddoomiyaha in loo sheegay marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo welibaba gawaarida qafulan ay ku jiraan in magaalada lagu soo daadaya si maalinkaas loo xiray magaalada si aysan xildhibaanadaas aysan u gelin baarlamaanka marka waxaan isleehay waxyaabaha fududeeya waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaac ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meelo goobaha ay soo weerareen al-shabaab awdigle iyo beriire in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada muqdisho la keenay sidaad la socoto ciidamada iyo laamaha amniga dabcan siyaasad baa hagta siyaasadda haddana dowlad baa jirta marka maxaa ku jaban dowladda hadda jirta si siyaasadeeda u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato
waa su-aal fiican waaye ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni daraa ama rule of law in lagu ilaaliyo oo mar walba dowladdu waa inay ayada tahay cidda haysata waxa la yidhaahdo loo yaqaana monopoly of violence cidda keliya oo samayn karta inay ayada tahay oo ciidan leh ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yani lagu dhaqangeliyo lagu ilaaliyo rule of law difaaca lagu difaaca shabaab xuduudaha lagu difaaca loogu talagalay ciidamada marnaba looguma talagelin inay siyaasadda ku milmaan qodobka boqol iyo labaatan iyo toddobaad ee dastuurka wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ayay ka madax banaanaadaan oo aysan ku milmin neutrality waa inay jirtaa marka ciidamada looma isticmaali karo siyaasadda yani amni sugud waa loo isticmaali karaa waa loo isticmaali karaa in yani difaaca inay difaacaan xuduudaha laakiin ciidanka looma isticmaali karo in dad lagu caburiyo in shacabkii soomaaliyeed loo isticmaalo in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leeyahay dartood yani intimidation dadka loogu sameeyo waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo mid ka mid a saraakiisha ciidamada soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda gaashaanle sar axmed sheekh cabdulaahi waxaa hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ciidanka iyo siyaasadda waa la kalaalin karaa sababtaa ciidanka siyaasadda waxay shaqo ku leeyihin ma jirto waxaa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa ahaa ciidanka dhanka diyaarintooda kawarqabkooda iyo daryeelkooda laakiin waa siyaasad oo ku salaysan sharci iyo nidaam masalan sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeyo
eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aada u soo shaacbaxeen sagaaliyo tobankii bishii februaayo ee sanadkan markaasi oo ciidamada dowladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mida musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore islamarkaana ay rasaaseeyeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay bannaanbaxaan dowladda soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xun tahay dhacdadaasi gaashaanla sare axmed sheekh cabdulaahi waxa uu leeyahay dhacdadii sagaaliyo tobankii febraayo waxay iska hor keentay xubno ka wada tirsan ciidanka waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro sagaaliyo tobanka febraayo waxaa horto isdagaala isdagaalayay oo xabad isweerdeysanayay waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tubyo ka wada tirsan isla ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa runtii waana ayaan daro waxay dhacay dhanka dowladdana waxaa lagu marwarsiyoonayay dhan in sarkaal oo generaal ah oo mas-uul hore ah inuu warbaahinta hadalla wadaagay hadalkaasna waktigeeda ku habooneed iyo in maaragtay wakti la siiyo kala sareynta sharciga haddii khalad uu sameyna cadaaladda la hor keeno laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas-uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaalo u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda marka waa runtii waa ayandaro waxay dhacay waxa waxay ahaydna waxay ahaydna waddo kale in loo maro eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan sayray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto odawaa yuusuf raage oo aan dhowaan waraystay qaybo ka mida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad muqdisho ay joogaan marka arintaasi carqalad ma ku noqotay ama maxaan ku idhaahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa
aad iyo aad aad iyo aad ad umahadsantaha horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeya ma aha siyaasaduna waa siyaasad ciidanka xoogga dalka soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xaqiiqatanka dadka fikirka noocaasa doonaya mar walba inay bulshada soomaaliya ay ka gadaan ama ay fikirka noocaasa u heesta inay mansabka iyo iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo dhiigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan taas horta waa iska nasiib daro waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan ee bulshada soomaaliyeed ka mid a dhihi ma karna hadda siyaasi ma dhihi karna xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu ahay ayii sheege xuduudaha dalkan uu leeyahay taas ayay waxay ugu jiraan diyaargarow gacanna waxay ugu diyaargaroobayaan taas oy howlahooda ku wataan gacanta kalena bulshada soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan aan ka turjumayn xaqiiqada waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabtaa hoo jira waa mid aan hadaafta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waay taasaan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankaan wuu jiri doonaa wuu soo jiriyey wuu shaqay doonyaa cid dadka uu u adeegayo u shaqaynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha garad siiyo waxa ay ka mudan yihiin laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaan yihiin saad u dhigtay waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo haarun maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasi waxaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan maya xaqiiqatanka marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay haayaan waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayadaa hagta haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego eego dhana dhinac xun laga eegaayo dee qofka ka eegaayo waa qof qof muxuu aha ii sheega aragtidiisu aysan nadiif ahayn iyo aqliyadiisu waaya haddaanba toos ku weydiiyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii sagaaliyo tobankii februaayo ee muqdisho
horta sagaal iyo tobanka februaayo oo laga sheekaynayaan laysla dareensanaynba sagaal iyo tobanka februaayo sida aad la socotoba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyado kale uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabtaa hoo jirta xaqiiqada dhabtaa hoo jirta waxay tahay ood la socotaan sagaal iyo tobankii februaayo waxaa dhacay sagaal iyo toban sagaal iyo tobankii februaayo waxaa dhacay dad ka mid a ciidama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sarreeya leh ayaa magaalada muqdisho caasimadda qaybo kamida inyo tegaya waxay ka caddeeyeen in ayagu la wareegeen wax dowladuna aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kamid a ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan tallaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa dhagaystay wasiirkii hore ee amniga cabdirasaaq cumar maxamed waxaana uga fal celiyey sidan soomaalidu waxay tidhaahdaa nin gunti xun waxaa la moodaa inuu wax qarinaayo waa hadalkiisa iyo jawaabihiisana waa ka muuqdeen inuusan si saxa su-aalihii aa weydiisay ee ku saabsanaa in siyaasadda ay ka madax bannaan yihiin ciidanka inuusan sidii la rabay oo waafiga ahayd inuusan uga jawaabin waxaa tusaale fiican kuugu filan dowladda oo aan ognahay in yacni afgooye ama ilaa balcad aysan tegi karin in ciidamada loo daabulaynayo oo weliba gawaarida xabadda karin diyaaradaha la saarayo oo gada la geynayo inay tahay arrin siyaasadaysan cid walba waa u muuqataa kasagoo hadallada ay wedaarsanayeen waxaa xusid u baahan in qayb weyn oo ka mid ah mas-uuliyadda ciidanka ku sugan awdheegle iyo beriira ay tahay inay gacanta ku hayaan shanta buundo ee ku yaalla webiga shabeelle kuwaasi oo shabaab ay u adeegsan jireen inay kasoo tallaabiyaan baabuurta waaweyn ee sida qaraxyada laguna weeraro magaalooyinka muhiimka ah sida muqdisho iyo kuwo kale muhiimadda ay leedahay inay ciidanku gacanta ku hayaan buundooyinkaasi waxaan wax ka weydiiyey samiiro geyd oo ah khabiir arrimaha ciidamada horeyna la taliya dhinaca amniga ah ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre haaruun sidaad aada la socoto cadowga ma nasto mar walba qorsho cusub bay la yimaadaan waxayna gaadayaan daldaloolo ama meelaha ay ciidanka ka jilicsan yihiin inay fursad ka dhex abuuraan tan labaad muhiimadda ay leedahay shanta buundo dad badan uma muuqato laakiin waxaa hubaal ah inay cadowga dhaawac weyn ku tahay mar haddii uusan dhaqaajin karin qaraxyadiisa iyo ciidan badan iyagoo wadooyinka aysan si toos ah u mari karin oo magaalada madaxda si toos ah usoo gali karin ugu dambeyntii waxay ayaga rabaan inay mar walba magaalo madaxda muqdisho ay dhibaato u geystaan oo ay awoodooda ka muujiyaan shanta buundo ay ka mid yihiin bariira iyo awdigle ciidanka xoogga dalka waxay gacanta hadda ku haysaa deegaanadaas muddo ku dhow laba sano laakiin laga bilaabo laba kun sagaal iyo tobanki ilaa iyo hadda muddadaasna waxaa lasoo weeraray dhowr jeer ciidanka xoogga dalka way waxay muujiyeen geesinimo iyo dhabar adeeg wayna iska difaaceen cadowga awdheegle iyo beriire waxay ka mid yihiin degaanada ay hawadooda ku badnaayeen diyaaradaha waxbasaasa iyo kuwa xduqeeya ee maraykanka sannadihii lasoo dhaafay kuwaasi oo dhowr jeer oo hore taageero dhinaca cirka ah siiyey ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee deegaankaasi ka howlgala samiiro geyd waxay leedahay inkastoo al-shabaab ay bila qorsheynayeen weerarada noocaas ah haddana waxay ku xisaabtameen in maqnaanshaha ama yaraashaha ciidamada maraykanku ay saameyn ku yeelan karto awoodda difaac ee ciidamada soomaalida laftooda runtii fursad kasta oo ay helaan way ka faa'iidaysanayaan cadowgu dronska taageero muhiim ah ayuu u yahay xoogga dalka xagga la socodka iyo burburinta dhaqdhaqaaqooda laakiin kooxdaani howlgal dagaal oo ay muddo dheer sii qorshay ma qaadaan marka aniga uma malayn maayo inay la socdaan isbeddelka ku yimid habka gaantaalka droonka loo isticmaalayo oo ay hagtay howlgalkan sida ay u qaadeen laakiin si guud ahaan waxay ku xisaabtamayaan in tegidda maraykanku ay saameyn ku yeelatay howlgalladii burburinta cadowga oo culayska ka qaadi jira ciidanka joogtada ah laga soo bilaabo bishii janaayo way yaraadeen howlgalladaas oo ay hogaamin jireen ciidanka danab oo maraykanka si dhow la socdeen oo u taageeri jireen taas waxay saamaysay shantii bundo mar haddii ciidankii goobahaas joogay ay noqdeen ciidan difaac galeen aysan jirinna ciidan guurguura oo firfircoon oo ka hortaga cadowga dhinaca kalena galka baaristu waxa uu la xiriiray taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee lagu magacaabo africom afhayeen u hadlay africom waxa uu ii sheegay inaysan joojin tababarkii ay siinayeen ciidamada danab oo ay ka go-an tahay taageerada iyo tababarka ciidankaasi afhayeenkaasi oo lagu magacaabo keli ka halaan waxa uu sheegay in wararka sheegaya inaysan sii socon doonin taageerada danab ay siiyaan aysan wararkaasi run ahayn waxa uu sheegay in danab ay yihiin ciidamada ugu tababarka fiican uguna kartida badan ciidanka soomaaliya ayna yihiin ciidan geesiyaal ah oo ay dhab ka tahay sugidda amniga soomaaliya waxa uu sheegay inaysan jirin wax muujinaya in ciidamada danab ay burburayaan afhayeenka africom keli ka halaan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey in maqnaanshaha ama yaraanshaha howlgallada ay la samayn jireen ciidamada danab ay fursad u noqotay ururka al-shabaab keli ka halaan waxa uu ku jawaabay in ciidamada danab iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii uga yimid al-shabaab saddexdii bishan khasaare badanna ay u geysteen waxa uu sheegay inay ka warqabaan in al-shabaab ay yihiin koox argagixiso ah oo halis ah oo raadiya fursado ay ka faa'iidaystaan si ay wax ugu dhimaan amniga soomaaliya waxa uu sheegay in maraykanku ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la samaynayaan soomaaliya si ay culayska ugu sii hayaan ururka al-shabaab ugana hortagaan ficiladooda isagoo ka jawaabaya su-aal ahayd inay suurtagal tahay in taageerada iyo tababarka africom ee danab ay joogsan karto afhayeenka africom waxa uu sheegay inaysan ujeeddadooda ahayn inay soo afjaraan tababarka iyo taageerada ay siiyaan ciidanka danab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid haaruun macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijka galka baadhista
goordhow dhegaystayaal waxay noo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan soomaaliya marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa iyo xuseen barre aadan
malaayiin muslimiin ah ayaa maanta oo sanaase ah ay u bilatay bisha barakaysan ee ramadaan bilashada bisha ramadaan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay dunidu la tacaalayso cudurka covid-19 oo si weyn dunida u saameeyey isagoo ogolaaftay nolosha malaayiin dad ah ka sokow dhimashada dadka waxa uu covid-19 saameyn ku yeelanayaa cibaadada iyo kulamada diiniga ah ee muslimiinta iyadoo oo dalal badan ay xayiraado kusoo rogeen arrintaasi oo keentay in masaajid badan la xidho islamarkaana la mamnuuco isku imaatinka iyo booqashada dadka qaraabada ah boqortooyada sacuudiga ayaa bishan abril ku dhawaaqday in gudashada cimrada iyo booqashada masjidka nebiga maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee madiine loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay tallaalka covid-19 iyo kuwa uu hore ugu soo dhacay oo keliya xogayaha gaashaandhigga maraykanka lloyd austin ayaa amar ku bixiyey in dib u eegis lagu sameeyo baaritaanka weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidanka militariga manda bay ee gobolka laamu ee dalka kenya halkaasoo lagu dilay saddex qof oo maraykan ah qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee puntagorka ayaa lagu shaaciyey go-aanka xogayaha gaashaandhigga hase yeeshee xogeyntiisa warfaafinta john kerby ma aanu caddayn waxyaabaha uu austin u arko in ay ka maqan yihiin nuxurka baaritaankii hordhaca ahaa baaritaankan waxaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo generaal paul fanki oo ah taliyaha guud ee tobabarka ciidanka maraykanka kasokow dhimashada saddexda sarkaal waxaa sidoo kale weerarkan lagu dhaawacay saddex kale iyadoo lagu burburiyey lix diyaaradood saldhigan oo ku yaala dhul xeebeedka loo dalxiiska tegay ee kenya ayaa waxaa soo weeraray soddon ama afartan ka mida maleeshiyada gacansaarka le al-qaacida ee al-shabaab shantii bishii januari sanadka labada kun iyo labaatanka wuxuuna ahaa weerarkii ugu horreeyey ee ay al-shabaab ku beegsato ciidanka maraykanka ee ku sugan wadanka kenya duqeymaha sii kordhaya ee maraykanka uu ka geysto gudaha soomaaliya ayaa al-shabaab lagu bartilmaameedsadaa
mas-uuliyiinta caafimaadka ee somalilan ayaa sheegay in koob iyo tobanka maalmood ee ugu horreeyey bishan abril ay diiwaan geliyeen dhimashada afar iyo lixdan qof oo u dhintay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana bulshada loogu baaqay inay guryahooda ku tukadaan salaada taraawiixda ee bisha ramadaan warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle inkastoo xogta iyo wararka la xidhiidha cudurka covid-19 ay bilihii ugu dambeeyey iyo toddobaadyadii ugu dambeeyeyba dadka somalilan dhegahooda si weyn ugu soo noqnoqonayeen qaarkoodna ay bulshada markhaati ka ahaayeen heeladooda ama dad ay asxaab yihiin oo u geeriyooday xanuunkaasi haddana ma jirin feejignaan xooga oo ka muuqanaysa bulshada marka laga shidaal qaato goobaha bulshadu ay ku kulanto iyo dhulka laysugu yimaado goobaha ganacsiga xarumaha ay dadku ku kulmaan iyo sida caadiga ah suuqyada ay ka ganacsadaan bulshadu wasiirka diinta ee waqaafta somalilan sheekh khaliil cabdilaahi axmed oo kulan la yeeshay culimmada magaalada hargeysa ayaa xog iyo faahfaahin dheeraada ka siiyey isagoo soo xiganayey wararkii iyo xogihii ugu dambeeyey ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan ay ka soo saartay cudurka covid-19 waxaana ugu horreyn wasiirku uu faahfaahin ka siiya culimmada iyo bulshadaba sida uu xanuunku marba marka ka dambeeya u soo kordhayey isagoo xiganaya wasaaradda caafimaadka masaajidada hadday tahay hadday tahay goobaha kale lagu kulmayaba waxaa koobka ahayd in la kala yaro fogaado waxaa laba ahayd afmaa afsaaq in la xidho saddex gacmuhu inay maaratay mar kasta ay farxalaadaan ama markii la heli karoba maxaan ku dhahdaa dawadan nadiifinta jermis la dagaalanta in mar walba la isticmaalo arrin kale in uga dheera masaajidana waxaa sijaayad in lasoo qaato daacadeel dabadu ay furnaadaan tii koob iyo labaatankii bisha march in weysooyinka lagusoo lagu soo geshaysto guryaha iyo meheradaha weysaduna iska xidhnaato intaana in badan oo ka mid culamadii way fuliyeen khayr allaha siiyo inay ogaadaan tirakoobka geeridu intay leeg tahay bishii january ee sanadkan waa bishii koowaad geeridu waxaa yidhi afar qof oo keliya dadka laga helay xanuunkuna boqolkiiba boqolliya marka lagu dhufto boqolkiiba laba ay ahayd boqol qof haddii isbaadhaan labaa laga helay waa bishii january ee sanadka geeriduna waxay noqotay afar qof ayaa inaga dhintay ilaahay dambigood halaha hoo naxariisto bishii ku xigtay february ee labaad ee sanadkan sidoo kale dadka la baadhay laba boqol iyo saddeed soddon qof bay ahaayeen boqolkiiba shan baa laga helay sideed qofna way naga dhimatay waa bishii labaad ee sanadka bishii saddexaad ee sanadka dadkii la baaay sagaal kun iyo lix shan lix boqol koo labaatan baa la baadhay waxaa laga helay kun iyo shan boqol toddobiyo sideetan qof baa laga helay oo u dhigma boqolkiiba lix iyo toban dadkii dhintay bishaas waxay isku dhammaayeen boqol iyo toddoba qof waa bishii saddexaad bishan maanta aynu ku jirno oo koob iyo toban maalintii soo baxay go-aankan waa koob iyo tobankii bisha maantana waxaynu maraynaa afar saddex toban been marin dadka la baaray waa koob iyo toban cisho gudahood saddex kun boqol shan iyo tobaatan qof baa la baaray waxaa laga helay afar boqol iyo sagaashan qof ayaa laga helay taas waxay boqoleed u dhimantaa boqolkiiba shan iyo toban iyo badh ama shan iyo toban point four ayaa laga helay xanuunkii waxa u geeriyooday koob iyo tobankaa maalmood ilaa iminka afar iyo lixdan qof ayaa u dhimatay taa ahaan baa loo soo gudbinaya salaada taraawiixda bisha barakaysan ee rabadaan waxa uu wasiirku carabka ku dhuftay in dadka inta awooda ay ku tukato guryahooda isagoo mar kale xasuusiyey halista cudurkan sida uu sheegay wasiirku waxaan leenahay salaadii taraawiixda guryaha lagu tuko intii awoodaysa guryaha iska tukato masaajidada haddii muxuu ahaye meel banaana oo waasica oo dabadoo kale la helayo bal culammada
bishii saddexaad aynu ka soo gudubnay ayaa guddiga heer qaran ee kahortagga iyo xakamaynta cudurka covid-19 waxay soo saareen go'aamo cusub kuwaasi oo ay ku jirtay in bulshadu ay kala fogaato in la xidho afsaabka ama gafurxidhka iyadoo sidoo kalena goobaha cibaadada ee masaajidadana go'aamada ay ku jirtay in meelaha weysadu ay xidhnaadaan dadkuna meheradahooda iyo guryahooda ay ka soo weysaystaan markaad iminka egto magaalooyinka waaweyn ee somalilanna weli go'aamadaasi uma muuqdaan kuwa badidoodu hirgalay si kastaba ha ahaatee xaaladda cudurka covid-19 ee gudaha somalilan ayaa u muuqata mid weli taagan khatarteedana leh khadar maxamed cakulle v o a hargeysa mid ka mid ah hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala puntland ayaa sheegtay inay bilaabayso qorshe cusub oo ay ugu tala gashay in dadka la afurinayo bisha barakaysan ee ramadaan la siiyo raashin qalalan maadaama faafitaanka cudurka coronavirus awgiis uu sababay in ay yaraadaan dhaqaalihii laga heli jiray qurba joogta ciise siciid maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda waddaniga ah ee alminhaaj ayaa wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac uga warramay qorshahan cusub sanadkan maadaama korona jiro islamarkaana bannaanka wixii ka imaan jiray ama ay yaraadeen ama ay joogsadeen muasasada alminhaaj waxay qorshaysatay in mashruuc la yidhaahdo taakulo oo lagu afurin jiray dadka sooman oo muddo sideed sano ah ee halabuurkiisa iyo wadidiisa lahayd xafiiska minhaaje garowe in xafiiska mashruuca wadi jiray lagu camimo ama la wada gaarsiiyo afarta gobolada ee ka shaqeyso muasasada alminhaaj ee sanaag iyo bari iyo mudug iyo nugaal haylaan iyo karkaar iyo maaragtay kulliba in la gaarsiiyo oo si isku tashi ah loo sameeyo imise qoys baa qorshayseen inaad gaarsiisaan maxaadse la siinayaa xafiisyadu meelahay ku yaalin o dhan baa horta laga shaqaynayaa waxaa shaqaynaya waa bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan qorshaynay inaan qoyska siino haaf bura haaf beriisa haaf sonkora caaga saliida afar kilo timira tirada annaga aan rabno inaan gaarno horta marba waa inta la helo tusaale hadda mashruucu markuu bilowday waa la dahfuray waxaa hadda beri ba soo gebagabaysay magaalada garowe oo ka mid ah gobolka nugaal meelii ka qorshaysnaa shan boqol iyo soddon iyo shan qoys bay maalintii koowaad gaarsiisay kadibna waxaa jiray dib dad wax ka keenkeeno ilaa lix boqol oo qoys bay tiradu sii maraysaa marka qorshuhu wuxuu ku cad yahay in inta la gaari kara ee ugu fududna la sameeyo shantaa noocna la gaarsiiyo magaalooyinkii awal ciitiinta samayn jirana afurintaana ay wada bilaabaan oo hadda ay ka bilaabatay magaalada galdogob magaalada gaalkacyo magaalada burtille magaalada garowe magaalada boosaaso qardho hadday qorshaysan tahay iyo carmo magaalada dhahar magaalada buraan xingalool baran dhul kale oo qorshaysana way jiraan shaqadana saan kuu sheegay waa shaqo bulsho muasadan ay ka tahay fasilitator marka waa la bedelay raashinkii lagu karin jiray goobo loo asteeyey oo dadka isagoo bisi loo qaybin jiray mashruucan isku tashiga ah waxaanu u door bidnay inay u nafci badan tahay in qoys dhan la afuriyo oo laga yaabee qof lacagtii lagu afurin jiro sagaashan doolar ah hadda waxay afurinaysaa laba qoys sidaa awgeed baanu u joojinay awalna in qof la afuriyo waxaaba keeni jirtay booso oo laga xagabaxo ayaa sababta a lahayd oo dadku iskaabula isku soo bixi jireen dad danyaro iskaabula ah inta badan dhaqaalaha dadka lagu afuriyo xilliga rabadaanka ah waxa uu idinka imaan jira dalka dibaddiisa hadda waxaad sheegtay in isku tashi aad samayseen waa dad noocee ah dadka ka shaqaynaya hadday tahay qaybin iyo hadday tahay in ay bulshada dhexdeeda wax ka soo ururiyaan
raashinkan hadda qorshaysana mashruucan taakulo wuxuu ka imaanayaa bulshadii puntland iskaashanaysa garab isa siinaysa noocay tahayba muasasaduna ay haga guud ka tahay ururadii gabdhuhu ay qeyb ka yihiin dhalinyartu ay qeyb ka yihiin nabadoonadu qeyb ka yihiin iskuulaadku qeyb ka yihiin jaamacadu qeyb ka yihiin xaafadaha ayaa la taartgaraysanaya gurur baa la qaraacayaa masaajida suuqa meediyaha iyo social media idaacadaha waa mashruuc isku tashi oo aan rabno awooddeena inayn dadka tusno ka bulsho ahaan muasasada iyo garbaheeduna ay ka noqdaan fududay ama fasilitator laakiin deeqbiyixii uu yahay shacabkii puntland
ma jirtaa goobo puntland ka mid ah oo aad ka bilowdeen inaad raashinkan qaybisaan dadku ay afurka u isticmaalayaan garow waa la qaybiyey magaalooyin kale aan xusayna dhaqsa ayaa loo bilaabi doonaa qorshu wuxuu ahaa shanta bisha ramadaan in la gebagabeeyo mashruuca bilowgu hal maalin buu ahaa gebagabaduna hal maalin ciddii marka ka hor dhammaysataana xafiisyada gobolada iyo degmooyinka way furan tahay nafteedu waxaa tartamaya bulshadii qaybaheedii kala duwanaa oo ku tartamaya mashruucan iyo dardargelintiisa waxaan ka marnayn fariinteedu inay ku socoto dadka jaaliyadda ee bannaanka jira inay mashruuca soo taageeraan garabna ku siiyaan jihooyinka wada degmooyinka ay ka socoto qofku tuu danaynayo xaq buu leeyahy marka inuu kusoo aadisto isagana waxaan rajeynaya inu noqoto markaa ajar inuu qoys afuriyo oo isaguna ajarkii qoyskaas dhan u helayo meeshii awal laga yaabay qof markaa afurisna qof ajarka heli jidhay hadda qoys baa helaysaa qoyskuna dee tiro badan buu ka kooban yahay wixii qof lagu afuri jirin wax lagu afurinaya laba qoys kaasi wuxuu ahaa ciise siciid maxamed guddoomiye ku-xigeenka hay-adda wadaniga ah ee alminhaaj wuxuuna u warramayey faadumo yaasiin jaamac
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii umuuraha maraykanka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka axadii darraad gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa ka dhacay dil loo geystay nin dhallinyaraha u ka soo jeeda bulshada madow ee dalka dilka ayaa waxaa geystay sarkaal ka tirsan magaalada brooklyn center ee duleedka magaalada minneapolis haddaba faahfaahinta shilka iyo sida xaaladda guud ay hadda tahay ayaa waxaan ka waraystay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha maraykankana ka faallooda run ahaantii habeenkii axadda ahaa ayaa waxaa ka dhacay dil aada u foolxun magaalada minneapolis meel in yar u jirta oo ah magaalo yaroo ka baxsan dhinaca minneapolis oo brooklyn la yidhaahdo oo ay dadku madowga aada u degan yihiin khaasatan dadka soo galootiga ah ee ka yimaada galbeedka africa ama west africa iyo qeybo soomaaliyaba ay degan yihiin marka guud ahaan xaaladdu aad bay u kacsan tahay arrintani waxay kusii daba jirtaa arrintii george floyd oo noqotay arrin adduunka oo dhan ay saamaysay tanina waxaad moodaa inay uun waddadii ay raacayso oo ah qof madow oo si khaldan ama si gardaraa ay boolisku u dileen waxaana la dilay waxa weeye waa wiil dhallinyaraha oo da-diisu ilaa labaatan jir ahaa oo madow ah oo ay boolisku ay leeyihiin si kama ah ayaanu u dilnay waan gartay marka waxaa la arkay baa yidhi sawirkii kudheg kamarada ku dheganayd booliiska jirhkiisa booliisku haweeney bay ahayd siday wax u dhaceen maxaa laga ogyahay
sida ay hadda warbaahinta booliisku siiyeen oo aynu aynu maqalnay haweeneyda booliiska ee toogatay waxay booliiska ka tirsanayd in ku dhow shan iyo labaatan sano khibrad aada u badanna way lahayd waxay isku dayeysay sida iyadu ku doodayso ama booliiska afhayeen u hadlay uu ku doodayo in ay isku dayday inay ku dhufato qoriga qofka lagu lagu xakameeyo oo taysarka loo yaqaano ee aysan rabin qori caadi inay ku dhufato si kama an ay qorigii ay dhinaca kale u sudhna ay lasoo baxday oo xabadii ay ku dhufatay xabadduna ay tahay si kama a ugu dhufatay laakiin arrintaasi uma muuqato mid ka dhaadhacaysa ama ay rumaysan karaan dadka madowga ah ee waddankan ku nool oo iyagu aaminsan inay booliisku dhaqan ka dhigteen inay ku xadgudbaan xuquuqda dadka madowga ah si arxandara'ana u laayaan marka taasi ayaa caawa keentay in mudaharaado badan ilaa iyo axaddii ay mudaharaadyadu ay aada uga socdaan halkii ahayd xaruntii booliiska ee ay gabadha ama haweeneyda toogatay wiilka ay ka tirsan waan gartay waxaa la yidhi degmooyinka kuwa ugu waaweyn waxaa countiyada loo yaqaano ee gobolka minnesota waa la xidhay ciidamadii ilaalada qaranka lagu soo daadiyey bal sawir guud naga sii sida dibadbaxyadu iyo ilaalinta ammaanka u yahay run ahaantii waxaad moodaa gobolka khaasatan guddoomiyaha gobolku inuu khibrad ka qaatay arrimihii hore ee burburka aadka u fara badan u geystay magaalada minneapolis marka arrintu galabnimadii habeennimadii axadda markii ay dhacdayba isla maanta waxaa lagu soo daadiyey dhammaan jidadka oo dhan ciidamada national guardka loo yaqaana ee ciidamada uu gaarka u leeyahay ciidamada qaranka ee gaarka uu leeyahay gobolka minnesota oo ayagu aad meel walba ku arkayso amniga ilaalinaya waxaana lagu soo rogayey bandow dhammaan labada county ee ugu waaweyn gobolka minnesota oo countiga henibin loo yaqaano iyo countiga ramsey loo yaqaano dadka inta badan ku nool gobolkan minnesota waa labada county ay ku nool yihiin iyo county kaloo ku dheganoo anoo ka la yidhahda laakiin labadan county keliya ayaa dadka badankiisu minnesota degan ay ku nool yihiin labada county maanta wax dhaqdhaqaaqa toddobada fiidnimo laga bilaabo ilaa lixda subaxnimo lama ogola dadku inay dhaqdhaqaaqaan sidaas ay tahay dadku ma dhegaysanayaan awaamirta kasoo baxaysa gobernatoraha ama guddoomiyaha gobolka iyo madaxda amniga oo waxaad moodaa weli mudaharaadyadooda inay iska sii wataan inay ay ridayaan in amnigu uu aada usii khalkhalay waan gartay hogaamiyaasha bulshada madow ilaa ay hadda cid hadashay iyo waxa ay arrintan ka yidhahdeen run ahaantii arrintu waa arrin aad aada isu soo taraysa waxaanad moodaa inay boog lasii dhayayay ay taabatay arrimahanna waxaa ka hadlay ilaa iyo madaxweynaha maraykanka ka hadlay guddoomiyaha gobolka minnesota aanu degannahay baa ka hadlay waxaa ka hadlay hogaamiyayaal badan oo ka mid ah kuwa aadka loo ixtiraamo ee bulshada khaasatan laga tirada badan yahay laakiin waxaad moodaa arrimahani in ay ilaa maalmaha soo socduna ay aada isu soo tarayaan waayo hadda waxaa taagnayd oo maxkamaddii ay socotay kii ka horreeyay george floyd oo iyadu ahayd arrin waddanka maraykanka oo dhan taa saamaysay oo laga dhegaystay marka waxaad moodaa maalmaha soo socda in dadku ay si taxadar leh ula socon doonaan sida arrimuhu ay u dhacayaan waan gartay dood baa jirtay ah in dib u habeyn lagu sameeyo xanaanka uu booliisku u shaqeeyo madaxweynaha hadda xilka haya ee maraykanka joe biden dadkii ballan qaaday buu ku jiraa in maarata arrimaha la eegi doono arrintan intee bay qodobkaasi sii dardargelin kartaa run ahaantii dadka arrimahan aada uga faalloodaa ma aaminsana arrimahan inay aada usii dardargelin karto sababtoo ah arrintan booliiska ah muddo aada u dheer baa laga hadlayay in xisbiga haatan talada dalka la wareegayna waa wuxuu aada u taageersanya in dib u habayn lagu sameeyo laakiin waxaad moodaa in dadku ay ay aad inay u fahmaan ah arrimaha booliiska waa qeyb ay xukunto magaaladu soo hadda haddaan tusaale usoo qaadano magaaladan yare minneapolis ku dhegan ee arrintu ka dhacday minneapolis booliiskeedu waxba kama qaban karo inuu taageero u fidiyo maane waayo booliisku magaalo walba booliiska duqa magaalada ee booliiska duqa magaalada xukuma iyo hoostaga marka in arrin guud oo federaal ah oo dhammaan dalka maraykanka o dhan dib u habayn booliiska lagu sameeyo way dhici kartaa khaasatan in kor loo qaado kaamarooyinka ay xidhan yihiin in kor loo qaado qofka marka ay xabadda ku dhufan karaan in ay ay haystaan justification ama arrin cad oo oo ay ay ugu dhuftaan xabadda waxyaabo badan oo xeerara waa la soo dejin karaa qaarna wayba jiraanba qaarna waa kor baa loosii qaadi karaa laakiin arrintan ah in fanka laga gooyo ama dhaqaalaha ama miisaaniyadda laga gooyo ee magaalada minneapolis ay ku talisay waxaad moodaa inaysan si kasta oo loo xoojiyo arrimahan aysan noqon doonin wax xirgeli kara
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay dib loo geystay nin madow oo ka tirsan bulshada madow ee maraykanka arrintaasi oo keentay dibadbaxyo waaweyn oo gobolka minnesota ka dhacay intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha maraykanka haatanna ha dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waxaad maqasheen in golihii shacbigu uu shalay laba sano oo cusub ugu daray dowladda haatan jirta dowladda iminka jirta markaad eegtaan sida xaalku hadda yahay keligeed ma iswadi kartaa mise waa lagama maarmaan in bulshada caalamku ay hoggaanka u sii hayso waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgelaya brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo dhaktar cabdiweli maxamuud gurey oo horey ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee puntland islamarkaana ku takhasusay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa dhaktar cabdiweli maxamuud gurey yaasiin allah ku xifdiyo si gaaraan kuu salaamaya haddaan kusoo dhowaado waxaad moodaa legitimasiga in wax la iska weydiin karo arrimahan masalanba hadda labada sano waa dareemi kadhaayo baranjiska dowladdu waa saddex waa legislative baarlamaanka iyo judiciary iyo executive marka waxaad moodaa iyo judiciary aynu la socno inay tahay maxkamaddii wax walba dhammaynaysay markii wax laysku qabsado oo dastuuriga ahayd marka waxaad moodaa maanta inay halkaas ka maqan tahay maxkamaddii waxaad moodaa executivekii inay isku milmeen legislativekii oo baarlamaankii iyo madaxdii sare inay isu milmeen go-aan qaadashadiina halkaas ayaad moodaa inay u muuqata mid dhinac u badan waxaadna moodaa n runtii aynula wada soconnaa dee beesha caalamku inay tahay kuwa wax walba ka taageera dowladda waynu la soconnaa madaxweynaheenna waxaa waardiyeeya oo securitigiisa ilaaliya ama shirkan hadda teendhada lagu aadaya ha aata ama meel kale waa amisom dhaqaalaha waxaa bixiya waa amisom ciidamadeenna waxaa sidaasoo kale u taageera waa amisom iyo international communitiga oo fanka loogu talagalay in wax lagu qabsado mar walba ayagu qayb ka qaata marka waxaan aaminsanahay maanta inay tahay aan aaminsanahay in ay soo dhexgelayaan international communitigu go-aanna ay ka qaadanayaan waxayna u badan tahay isdiidka jira oo looga baqayo inay xataa maamul goboleedyadu fadhiistaan baarlamaankooda jira runtiina ay u aanaynayaan baarlamaankan dhacay iyo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday oo ay leeyihiin dee maamulkii waddanka keligood ku ahaan mayaan wallaahi dhibtaas faraha badan baa jidha waxaana qabaa anugu boqolkiiba boqol international communitigood ay u badan tahay inay wax magacaabaan oo yidhaahdaan care taker ha lagu heshiiyo brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamaad waxaan u maraynayaa soomaaliya waxay ka baxday transitionkaas laba kun iyo laba tobankii ka baxday xilligaas jabta seven ayaa ayaa loo isticmaalayay beesha caalamka soomaalida u yeerinaysay waxaan qaba waxaan sameey waxaan yeel waxaan yeel bay lahayd laakiin wixii ka dambeeyey laba kun iyo laba iyo tobankii soomaaliya waxay noqotay dowlad riglay noqotay marka international community doorkooda waxaa weeye keliya inay yacni la taliyaan keliya yani ma u yeerin karaan si hore ugu yeerin ugu yeerin jireen oo kale hadda uma yeerin karaan waxa weeyaan doorkooda waxa weeyaan inay micnaha la taliyaan marka soomaaliya waa waddan xor ah waa waddan madax bannaan weeyaan waa waddan micnaha waxa weeyaan masiirkiisa asaga ummadda soomaaliya ay ka talin kartaa muddo labaatanka sano ugu dambeysay ayaa lagu soo jiray nidaamkan micnaha doorashada dambana lagu soo jiray marka waa in laga baxaa waa in gabadha soomaalida qarda ku nool gabadha soomaalida ku nool aadan yaba loo ogolaadaa qofka rabta inayda doorata haddii markii baarlamaanku ansixiyey laba sano gudahood in doorasho ay ku dhacda dadka soomaalida ay doortaan qofka ayaga ay doonayaan waxaa weeye tallaabo si sax loo qaday tahay beesha caalamkuna in taa ku taageerta loo baahan yahay maxaa yeelay xilligii lasu yeerinayo way dhamaqtay xilligii kubelgaarka waa laga baxay dhaktar cabdiweli miyay kuu muuqanin in ay soomaalidu weligeed waa inay diriiri jirto waana heshiin jirtay ismari waagaan inay soomaalidu xallin karto iyadoo beesha caalamku aanay ku lug lahayn aad bay u qurux badnaan lahayd soomaalida inay iyagu isindha buuxiyaan oo wixii dhexdooda ay ka heshiiyaan balse ma muuqata waxaanse moodaa waxaan runtii aad baan analyska aan u jeclaaday brofeseerka laakiin waxaan uga duwanahay aniga waxaad muuqata soomaaliya sofarnatiga waxaa la yidhahda marka la fiiriyo waddanku waa inuu leeyahay xuduud ku buuxsan maamul sidaasoo kale u buuxsan oo hareeyey dadku inay og yihiin in ay xadkaas ay iyagu markaas ku nool yihiin ay tahay qayb free ah oo waddankoodii ka mid ah waxaad moodaa marka haddaynu ka soo qaadno anagoo aaminsan brofesorka arrintiisa hadallada uu ka hadlay wax badan inay wax ka jiraan misna waxaa weeye soomaaliya markii dhaqaale ahaan lagu taageero military ahaan markii lagu taaro markii meel walba lagaa taageero oo aynu la soconno amisom maanta maaragtay security-ga waddankeennii muxuu ahayd hadda laga yaaba inay xataa kala badbaadiyaan dhibaatooyinkan jira oo madaxweynaha iyo hadda qolooyinkan ama boolis ha ahaato ama dhibaatadan hadda soo korodhay waxaa dareemi kadhaa awooddii qarannimadu inaysan buuxin qarannimadu waxay ku buuxaysaa bad iyo dhul iyo cir intaba ma garanaysa iyo calan all this iyo defined yacni territory oo united nationka iyo giddi lagu osooyahay dad iyo dal taas baanu aaminsanahay inay noqon kadho mid maaragtay dhammaystiran laakiin weli mar haddii intaas ay gacanqabad aad ku jidid oo ay go'aamadooda faraha badan ama waxtarkooda ama midkooda ay leeyihiin waxaan aaminsanahay arrintuna maanta ay tahay doorashada wax ku saabsan lana aaminsan yahay inuu dhammaaday wakhtigii oo madaxweynaha loo tirinayo baarlamaanka loo tirinayay dee inay isu jadiidiyaan adduunku waxay u aaminsan yahay arrintaasu inaysan ahayn macquul waxayna u badan tahay haddii arrintaasu dhacdo maamul goboleedyadu inay iyaguna shir qabsadaan oo baarlamaankooda ka caddeeyaan inaysan aaminsanayn wax jira marka dhib hor leh baad moodaa inay keeni ka dhacdo doctor cabdisamed waxaa shalay soo baxay in laba sano loo kordheeyey nidaamka xagga jihaynta doorashooyinka aqalka baarlamaanka aqalkii sanena meeshii uu ka maqan yahay waxaa kaloo muuqata in ay jiraan gobolkii banaadir qaar ka mid a isbedello booliiskii lagu sameeyey iyo dadkii mucaaradka ahaa oo iyaguna hadlaya taa ka war walaal ka soo bilowa carta laba kun markii soomaalida isugu tagtay ilaa iyo xilligan xaadirka labaatan sana ay ku jirtaa xilli doorasho dadban ay ku jirtaa haddii loo ogolaada gabadha soomaaliya inay ninka rabta ay doorato maxaa looga diidayaa midda labaad waxaa weeyaan raba inaan halkan ka caddeeyo walaalkii runtaan ku raacsanahay inkastoo dalka soomaaliya xuduudo u leeyahay xuduudo mucayan uu leeyahay dadka maanta gabadha maanta puntland ku nool puntland state soomaaliya ku nool soomaaliya ka tirsan tahay xuduuda way difaacaysaa dalkan way difaacaysaa cirka dhulka badda way ka difaacaysaa gabadha soomaaliya wiilka soomaaliya ku nool jubbaland xuduudka soomaaliya wuu difaacayaa badda dhulka cirka wuu ka difaacayaa marka xuduudaha soomaalida way cad yihiin oo haba yaraatee yani maanta shaka kuma jiro waxaa intaa dheer marka midda aan ka fiirinaa waxay tahay war oday soomaaliyeed oo micnaha waxaa weeye oo elas ah oo micnaha qof soo xulo oo weliba yani si qabiila kusoo xulo ama si micnaha lacaga kusoo xulo waad garanaysaa walaalkay ugu tartamay ninka ugu ficnaa maanta puntland hogaamin laha isagoo ahaan lahaa maxaa muxuu maartay yani u hogaamin waayey wax kale ma haddii gabadha soomaali loo ogolaan gabadha soomaali qarno ku nool ama ku nool burtinla ku nool loo ogolaan lahaa inay doorato isagay dooran lahayd laakiin maxaa ase loo dooran waay waxaa loo dooran wax kale ma ahan odayga gacan bidaxaynaayo oo lacag qaadanayo oo micna qofka ku karbisaya aad ayaad umahadsantihin kuwaas waxay ahaayeen dhaktar cabdiweli maxamuud gurey oo isagu ku takhasusay ama bartay culumta xagga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga horeyna ugu tartamay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo dhaktar cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika doodigaaba intaa aynoo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
sanid yaasiin ciise wardheere oo nala socotiinayay dooda gaaban halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo ay idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leennahay nabadgelyo